Crossing is heard on the VOA Global English Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa arbaca bisha oktoobar ee sannadka laba kun iyo afar iyo labaatankuna waa laba waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga aannu ku leenahay internetka ee v o a somaali com idaacadda caawana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi idaacadda caawiya dunida v o da waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo maanta muqdisho ka furmay
shirkan oo ay madaxda dowlada federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay uga wada hadli doonaan xaaladda amniga gaar ahaan dardargelinta dagaalka lagula jira khawaarijta iyo hannaanka dimuqraadiyadeynta dalka dhaqangelinta heshiisyadii horey loo gaaray iyo arrimo la xidhiira dowladdhiska dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba cisho ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan dood kulul oo xalay magaalada new york ee dalka maraykanku dhex martay badhasaabka gobolka minnesota tim walls iyo senatarka maraykanka j d vans oo labaduba u sharaxan xilka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee xisbiyadooda qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
waxay ku bilaabatay hab aan doodaha caadiga aanay ku bilaabmin sababtoo ah wararkii ugu waaweynaa ee ama adduunka ka jiray ama maraykanka ka jiray ayaa maasheeyey marka waxay ku qasbanaayeen labadii gabdhood ee wariyaha ahaa inay laba su'aal ku bilaabaan oo ay musharaxiinta weydiiyaan sida ay u arkaan ta koowaad waxay ahayd arrinta iiraan ee hadda aad ka faaluunaysa ee warkeeda aanu tabinay oo sida buuxda aan u sheegnay
waayahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka israa'iil ayaa howlgallo dhulka ka fulisay islamarkaana duqaymo xagga cidhka ka geysatay koonfurta khaza habeennimadii xalay halkaasi ay ku dishay ugu yaraan koob iyo konton qof oo ay ku jiraan haween iyo carruur sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin israa'iil ayaa sii wadda duqaymaha ay ku sheegtay inay ku beegsanayso bartilmaameedyada mintidiinta guud ahaan khaza siday hadalka u dhigtay kadib weerarkii toddobada bisha oktoobar ee sanadkii hore dhinaca kale ciidamada dhulka israel ayaa gudaha u galay dalka lubnaan iyagoo doonaya inay dagaal la galaan ururka xisbullah dhinaceeda dowladda iiraan ayaa gantaalo balistiga ku riday israa'iil gallinkii dambe ee talaadadii shalay xisbullah ayaa sheegtay in dagaalyahanadeedu ay isku dhaceen ciidamada israa'eela ku sugan magaalada codeyse ee xuduudda lubnaan taasoo keentay in ciidamada israa'iil ay dib u gurtaan ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxaya militariga israel ama si madax bannaan u xaqiijinaya dagaalka kaasoo noqon doona dagaalkii ugu horreeyey xagga dhulka ah tan iyo markii ciidamada israa'el ay ka gudbeen xadka dalka lubnaan toddobaadkan warbaahinta israel ayaa kusoo warramaysa in cutubyo ka tirsan ciidamada lugta iyo kuwa taangiyadu ay ka howlgaleen koonfurta lubnaan kadib markii militarigu ay kumanaan ciidamo dheeraada iyo madaafiic u direen xadkaasi militariga ayaa u sheegay dadka ku nool ku dhowaad konton tuulo iyo magaalo inay iskaga guraan deegaanadooda boqolaal kun ayaa hore uga qaxay guryahoodii xilli colaadu ay sii xoogeysanaysay howlgalkooda dhinaca dhulka ee ka socda lubnaan ayaa sare waxa uu qaadayaa cabsida laga qabo dagaal ballaadhan oo ka dhaca bariga dhexe kaasi oo horseedi kara in iiraan iyo maraykanku ay dagaalka qayb ka noqdaan maraykanka ayaa hub u dira gobolka si uu ugu taageero dalkay xulafada yihiin ee israa'iil kooxda waa kooxaha badbaadada ayaa xeebaha dalka jabuuti kasoo ama ka badbaadiya ama kasoo baadigoobayay in ka badan boqol qof oo tahriibayaala kadib markii dadka wax tahriibiya ay ku khasbeen inay dadkaasi badda ku daataan sida arbacada maanta ay sheegtay hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ugu yaraan shan iyo afartan qof oo meyda ayaa laga soo saaray badda talaadadii shalay taasoo dhimashada ka dhigaysa sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatanka sanadkii ugu dhimashada badnaa ee la diiwaan geliyey sida ururka caalamiga ee socdaalku uu sheegay boqol afar iyo konton qof oo kale ayaa laga soo badbaadiyey labada doonyood kuwaasi oo ka soo ambabaxay dalka yemen kuna soo socday dalka jabuuti waxaana la socday waa saddex boqol iyo toban rakaaba sida iom ay sheegtay howlgallo ballaadhan iyo samata bixin ayaa socda kuwaasi oo ay wadaan ciidamada ilaalada xeebaha jabuuti si ay u helaan tahriibayaashii ama dadkii tahriibayay ilaa iyo hadda maqan ayaa lagu yidhi warbixintaasi sannad kasta boqolaal kun oo qof ayaa ka dhoofa geeska afrika si ay u raadiyaan rajo dhaqaale oo wanaagsan oo ka jira waddamada khaliijka iyagoo oo sii maraya waxa loogu yeedho jidka bari oo hay-adda i o m ay ku tilmaantay mid ka mida marinada tahriibka ugu mashquulka badan uguna khatarta badan dadka badbaaday ayaa waxaa ku jira ilmo afar bilood jiray oo hooyadood ay badda ku dhimatay sidaa hay-addu ay sheegtay muhaajiriin badan oo ku sugan jidka bari ayaa ku go'doonsan dalka yemen halkaasoo rabshaduhu ka socdaan waxayna isku dayayaan inay dib ugu soo laabtaan dalka jabuuti warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa mid wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya shirkan oo dhowr hore oo maroo hore baaqday una baaqday khilaafka iyo mugdiga ka dhex jira dowladda dhexe ee soomaaliya iyo qaar ka mida dowlad goboleedyada ayaa waxaa maanta furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida warbixintan kooban ku eegayo wariyaha v o eda maxamed colaad xasan shirkan oo noqonaya kii tobanaad ee ay yeeshaan intii uu dhisnaa golahan wadatashiga qaran ee soomaaliya ayaa ka furmay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho shirkan waxaa furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan xudeyfi oo shir jaraa'id qabanayay ayaa ka hadlay madaxda ka qaybgalaysa ee haatan muqdisho ku sugan waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane saalax jaamac madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam madoobe madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagaraan madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale cabdiraxmaan xudeyfe ayaa dhinaca kale ka hadlay ajendayaasha ay madaxdu kaga wada hadli doonaan shirkoodan inta uu socdo shirkan oo ay madaxda dowlada federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay uga wada hadli doonaan xaaladda amniga gaar ahaan dardargelinta dagaalka lagula jira khawaarijta iyo hanaanka dimuqraadiyadeynta dalka dhaqangelinta heshiisyadii horey loo gaaray iyo arrimo la xiriira dowladdhiska dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba cisho ah shirkan waxaan ka qaybgelayn oo ka maqan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo maamulkiisa uu khilaaf muddo soo jiray kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya shirkii kan ka horreeyey ee uu golahan wadatashiga qaran yeesho oo dhacay bartamihii bishii maarj ee sannadkan ayaa sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani uu ka maqnaa intii uu shirkaasi maaj socday waxay madaxdu uga wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen amniga siyaasadda iyo shuruucda dalka warmurtiyeed shirkaasi bishii maaj laga soo saaray ayaa waxay madaxdu ku heshiiyeen in laga wada qayb qaato la dagaalanka al-shabaab islamarkaana la labajibaaro gulufka kooxdan ka dhanka ah waxay sidoo kale hogaamiyaashu xilligaasi bogaadiyeen qorshaha iyo dadaalada dowladda federaalk ee xilli kala guurka ee ciidamada qalabka sida iyo tallaabooyinka ay kula wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka kadib bixitaanka ciidamada admis warmurtiyeed ay xilligaasi madaxdu soo saartay ayaa taabanayey sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo wax ka qabashada arrimaha bani'aadnimada afyeenka madaxtooyada cabdiraxmaan xudeyfe ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in qodobo muhiimah ay ka soo bixi doonaan shirkan maanta furmay kulankan muddaduu socdo ayaa waxaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan natiijooyin wax ku olah oo dalka iyo dadka ay u aayaan shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli xiisad kulole ay u dhexayso dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda etoobiya xiisadaas oo ka dhalatay safgaradkii badda ee ay bishii janaayo ee sannadkan kala saxiixdeen etoobiya iyo somalilan iyo iyadoo uu jiro qorshe dowladdu doonayso inay dalka kaga saarto ciidamada etoobiya islamarkaana ay masar qayb ka noqoto ciidamada bedeli doona howlgalka admis marka uu wakhtigoodu dhammaado dhammaadka sannadkan qaar ka mida dowlad goboleedyada ayaan aragti midah la qabin dowladda federaalk ee soomaaliya marka ay timaado sida loola macaamilayo ciidamada etoobiya iyo kuluglahaanshiyaha masar ee arrimaha ammaanka soomaaliya waxaa xusid mudan in shirkani maanta muqdisho ka furmay madaxda ka qaybgalaysa uu ka mid yahay madaxweynaha koonfur galbeed cabdulcasiis laftagareen oo uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo dowladda federaalka
aad iyo aad buu mahadsan yahy maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayey badho saabka gobolka minnesota tim walls iyo senatarka jeri vance ee gobolka ohio laga soo doorto ayaa xalay dood kulol ay ku dhex martay magaalada new york ee dalka maraykanka haddaba warbixin kooban oo dooddaasi ku saabsan oo ay wariyaha v o e da tina tren new york soo dirtay waxaa noo soo koobaya mar kale maxamed colaad xasan murashaxiinta madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga j d fens iyo tim walls ayaa habeennimadii xalay magaalada new york ku yeeshay dooda keliya ee murashaxiinta madaxweyne ku-xigeenka ee doorashada loo dareeri doono dalkan maraykanka bisha nofembar ee soo socota dooda oo socotay muddo sagaashan daqiiqo ah oo uu soo qabanqaabiyey telefishinka c b s ayaa murashaxiinta waxay kaga hadleen dhaqaalaha maraykanka weerarada iiraan ee israel iyo xakamaynta hubka iyadoo dhinaca kale mid weliba uu kan kale ku weeraray siyaasadda uu xisbigiisu xambaarsan yahay senator j d fens ayaa ka barbar tartamaya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump kaasoo wolls uu sheegay in hoggaankiisa uu majaxaabiyey diblomaasiyaddii maraykanka ee caalamka waxa uu yidhi tim walls waxaan haysanay isbahaysi qarumo badan ka kooban oo iiraan ka hor joogsaday inay horuu mariso barnaamijkeeda hubka nucleer-ka ah donald trump wuxuu ka baxay barnaamijkaasi taasoo keentay in iiraan ay uga sii dhowaato sidii hore noqoshada waddan ku hubaysan nucleer taasina waxay ku dhacday hoggaankii qallafsanaa ee donald trump ayuu yidhi walls wuxuu isna ka barbar tartamaya madaxweyne ku-xigeenka maraykanka oo ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga kamala haris waxa uu isna ku eedeeyey vens dhibaatooyin ka dhacay magaalada springfield ee gobolka ohio halkaas oo isaga iyo trump ay marar badan ku celceliyeen sheegashooyin been ah oo ku saabsan in muhaajiriin hayti ka timid ay cuneen xayawaanka la rabaydaysto oo bisadaha iyo eeyaha ay ku jiraan j d fens ayaa yidhi dadku gebi ahaanba ma awoodaan inay guryo helaan sababtoo ah waxaan keennay buu yidhi malaayiin muhaajiriin sharci darro ah oo kula tartamaya dadka maraykanka helista guryaha oo cidhiiri ah dadkaan aadka uga walaacsanahay waa muwaadiniinta maraykanka ee ku nool springfield oo noloshoodu ay ku burburtay siyaasadda xuduudda furan ee kamala haris awgeed arrinta sida weyn ay ugu kala qaybsan yihiin labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee xuquuqda ilma iska soo ridista ayuu fens sheegay inay tahay arrin ay go'aankeeda leeyihiin oo ay u madax bannaan yihiin gobolada maraykanka waxau yidhi j d fens habka ay arrintan dimuqraadiyiinta kamala haris ay ka tirsan tahay ay u maareeyeen waa inay u oggolaadaan codbixiyaashu inay go'aamo ka gaaraan annaguna sida habboon waxaan u aragnaa in dowlad goboleedyada loo madax banneeyo dejinta siyaasadahooda ilma iska soo tuurista ayuu yidhi tim walls guddoomiyaha gobolka minnesota ayaa dhinaciisa sheegay in arrintan ay tahay go'aan u gaara haweenka iyo dhakhaatiirtooda oo aan la dhex gelin sideen ummad ahaan u dhihi karnaa noloshaada iyo xuquuqdaada asaasiga ah sida xaqa aad u leedahay inaad maamusho jirkaaga waxaa lagu go'aaminayaa juqraafi ahaan ayuu yidhi tim walls dooda kadib taageerayaasha murashaxiinta ayaa aragtidooda ka dhiibtay sidii ay u dhacday elise stefanik waa mudane ka tirsan aqalka koongareeska maraykanka iyo jamhuuriga oo laga soo doorto magaalada new york waxay tiri waxay ahayd dood uu bandhig wanaagsan ku muujiyey j d fens waxaan filayaa inuu dadka maraykanka si toosa ugala hadlay arrimaha muhiimka ah sida dhibaatada socdaalka sharci darrada ah ee ay sababtay siyaasadda kamala haris ayay tiri jared bolis isna waa dimuqraadi ahna guddoomiyaha gobolka colorado waxa uu yidhi tim walls qof ahaan waa un tim walls waxaan aqaanay in ka badan toban sano waxaan la soo shaqeeyey toban sano oo koongareeska ah waa qof dhab ah oo saxa mana noqon doono mid jilacsan wuxuu si qalbi furan uga hadlay arrimaha isaga quseeya oo u soo bandhigay shacabka maraykanka ayuu yidhi codbixinta doorashada maraykanka ee dadku sii codaynayaan ayaa goor horeba ka sii bilaabatay saddex iyo labaatan gobol oo maraykanka ah iyadoo wax ka badan hal bil ay ka harsan tahay maalinta sida weyn loogu dareerayo doorashada ee bisha nofembar shanteeda ra-yo ururintii ugu dambeysay ee doorashada ayaa muujinaysa in tartanka madaxtinimo uu noqon doono sanadkan mid si aada la isugu dhow yahay
aad iyo aad buu mahadsantahay maxamed colaad xasana warbixintaas ina la socotiinayey haddaba maxaa ugu waaweynaa doodii xalay waxaana arrimahaasi ka waraystay cabdiraxmaan yebarow madaxa laanta afka soomaaliga
waad mahadsantahay maxamed doodani wixii loogu talagalay iyo sidii markano ay u socon lahayd waxaa iska bedelay in yar oo waxay ku bilaabatay hab aan doodaha caadiga aanay ku bilaabmin sababtoo ah wararkii ugu waaweynaa ee ama adduunka ka jiray ama maraykanka ka jiray ayaa maasheeyey marka waxay ku qasbanaayeen labadii gabdhood ee wariyaha ahaa inay laba su-aal ku bilaabaan oo ay musharaxiinta weydiiyaan sida ay u arkaan ta koobaad waxay ahayd arrinta iiraan ee hadda aad ka faalloonaysa ee warkeeda aanu tabinay oo sida buuxda aan u sheegnay oo ay iiraan xabadaha aragtay iyo wixii qubradaal la sheegaya ay xalay ku daadisay in israa'iil iyada oo maakinoo la leeyahay waxa ay taasi ka timid xanaaqay ka xanaaqeen dilkii madaxii xisbullah xasan nasrullah netanyahu saad warkaba ku sheegaysay waa kii ka jawaaba oo yidhi iiraan khalad weyn bay gashay laakiin waa ka jawaabi doonaa taasi dhinaca bay ka socotaa qodobka kale markaas labada musharax markii arrintaasi waxa laga weydiiyey si siman bay maxamedo uga hadleen labaduba si guud ayay u wada difaaceen mowqifka ay maraykanku ka leeyihiin difaacista iyo taageerista israel arrinta kale ee markano iyaduna aan ayn xalito warka ku baahsaneed oo sida weyn loo hadalhayo waxay ahayd duufaantii baryaha kan maraykanka gobolada koonfureed saamaysay ee kasoo bilaabatay florida shan ilaa lix gobol ku dhufatay oo xataa virginiada nagu soo gaadho hal qof ay ku dishaan maqlayay laakiin ilaahay naga badbaashay roobabkii ka bilaabayna ay ilaa haatanna hayaan waxa aan maxamedow sheekadaasi ay aada muhiim ugu tahay duufaanaha wakhtiga la joogo xagaaga sanad walba duufaanaha soo bilowda oo dhinaca gaar ahaan dhinacaas koonfurta ka soo bilowda laakiin magac bay u baxshaan oo markiiba ula yimaadaan iyagoo markii meelaad aqooni ka keenaya middan waxay u baxsheen helena helena waxaa taarikh ahaan markii dib loo eego afar iyo toddobaatankii sane u dambeeyey maxamedow sideed duufaanood keliya ayaa dilay wax ka badan boqol qof tanna waxay ka mid tahay sideedaasi marka waxaa dhintay ilaa iyo boqol iyo lixdan qof in ka badan marka lama inkari karin lagama boodi karin mawduuca dadku ay madaxa ku hayeen oo dad badan ay ilmahoodii iyo dadkii gacalka ahaa ay jeclaayeen ay weysan yihiin ayuu ahaa saasaa marka mawduuca taasna loogu bilaabay labada qodoba ayay ku bilaabeen ayay ku bilaabeen waxaan xasuustaa labadii kun iyo toddoba iyo tobankii march shan labaatankeedan marin ahayd mid markan oo ay texas ku habsatay oo iyadana ay dishay ilaa boqol iyo saddex qof marka labadan mawduuc markii lagu bilaabay kadib dooda sidii kale caadiga ahayd wixii loogu talagalayo qodobadii laslahaa in laisku riixriixi doono oo awalba saan shalay usii sheegnay ay muhiimka ahayd ayaa fooda la daray laakiin guud ahaan haddaan ka hadlo dooda si qaabsan oo qurux badan oo degan bay u dhacday labada ninba waxay muujiyeen dulqaad iyo kartiib bisayl uu ku jiray oo doodaasi wax dhibaato ah isqaqabsigii laga cabsanayo gaar ahaan ninkan la yidhaahdo j d vence oo markii uu difaacayey haddaa xasuusto trump berigii maxkamadda la tagnaa aada u qaylinaya oo aada u xoog badnaa oo aada markan eryadiisa u kulaayeen oo dadka dhan ka cabsanayeen armo markan uu qabqabo iyo qayqaylo la soo galaa si weyn buu u deganaa si weyn buu hadalka u helayay si fiican bayna dooda guud ahaan u dhacday waan gartay sida faalladii shalay aada u saadaalisay mid walba wuxuu ku socon doonaa waddada uu raacay qofka isaga soo xushay ee tartanka la geli doono shanta bisha november marka doodii xalay markaad miisaan kaa saarto sidee ahayd labaduba waxay difaaceen mowqifyadii ay ku soo talagaleen arrimihii ugu waaweynaa haddaan laba ka soo qaato midi wuxuu ahaa arrintan ku saabsan matalan soo galootiga oo j d vence uu aad iyo aada ugu celcelshay in donald trump hadduu joogi lahaa dadkaa tirada badan ee malaayiinta ee sharci darrada ku jooga waddanka aana imaan lahayn uuna ceerin lahaa derbigii dheeraa uu dhisaya uu wadi lahaa sharciyo cusub uu ka soo samayn lahaa laakiin biden iyo iyo gabadha la yidhahda harris ay albaabyada fureen taasna ay wiiqeen shaqooyinkii dadka danyarta ahaa dhaqaalihii ay wiiqeen aad buu ugu fogaaday si weyn oo tafatiranna uu u sharxay laakiin ninka la yidhaahdo tim walls kamuuna harin si fiican buu isna uu ugu jawaabay oo meel runtii lala yaabay ayuu dhigay wuxuu yidhi sharci baa jiray hadda ka hor nin xisbigiina jamhuuriga ah oo oklahomo ka soo galo senatora uu soo jeedshay labada aqalna ay isku raaceenba jamhuuriya dimuqraadi oo lagu xakamayn lahaa dadka soo galootiga laakiin donald trump oo guusha u diidaya biden in uu hor joogsaday oo dadkiisi uu la soo hadlo uu yidhi yaanba halkaas la gudbin waad xasuustaa taana waxay keentay buu yidhi inay maanta ay weli caqabadii taagan tahay haddii aanu donald trump la soo hadli lahayn waana ognaha afraadda ku jira xisbiga jamhuuriga hadalka ma diidi karaan buu yidhi marka haddii taasi aanay dhici lahayn markan layskuma yimaadeen oo waa la joojin lahaa arintaa waa ku dooday qodobka kale markale isaguna ayayna sida weyn ay u jexjeexeen maxamed oo wuxuu ahaa kan ilmaha layska soo ridaya ee abortionka loo yaqaano waxaa dooda xoogeeda jadi vanis waxa uu dooda uu salka ugu dhigay uu yidhi arrintaasi yaan loo garab marin gobolada stateska ay haiska yeeshaan waa arrin steedyadu ay madax bannaan yihiin maadaama steedyadu ay kala duwan yihiin kala fikir yihiin kala dad yihiin kala mansib yihiin oo macnaha waxaan ka wadaa ay kala aragti yihiin marka taa isagu wuxuu xoogeyo saaray steedyadaha loo daayo hase ahaatee tim walls waxa uu isagu doodaasi kusoo gebagabeeyey uu yidhi ma ahine wuxuu yidhi sharcigii idinku aad baabiiseen oo maxkamadda sare markii adigu aad laba wuxuu yidhi donald trump oo laba nin uu keenay oo meesha ay u bateen saddex qof uu keenay ayaa waxaa la baabaashay xukunkii xakameyn jiray arrintan ee toddobiyo labaatankii labaiyo toddobaatankii soo jiray oo in meesha laga saaray saa daraaddeed buu yidhi annagu waxaan taageersannahay in dumarka xaqooda loo siiyo inay jirkooda iyagu ka taliyaan laba tusaaloo aad adagna wuu soo qaatay oo dadku ay runtii indhaha la kala qaadeen mid waxau yidhi gabar georgia ka soo carartay iyadoo uur leh maadaama georgia aan ilmaha la iska soo ridi karin oo north carolina u timid inay ilmaha iska soo rido oo nasiib darra meeshii ku dhimatay tusaale labaad buu soo qaato wuxuu yidhi gabar yar oo labiyo toban jira oo adeerkeed aad hooyadii hooyadeed qaba uu kufsaday ayaa loo diiday in markan ilmaha iska soo tuurto waxyaabaha noocaasay ku fogaadeen waan gartay dood horaa dhacday oo madaxweyne dadka labada u taagan xilka madaxtinimada tobankii bishii sebtembar si kooban doodii xalay iyo taasi maxay ku kala duwanaayeen haddaad iisii raacisidna guushii xalay yay raacda isleeda labadooda labada doodood way kala duwanaayeen oo midi waxay ahayd madaxweynenimay u tartamayeen kuleylka iyo culayska iyo bresharka wuxuu saarnaa labadaasi hore kuwani waxa weeyaan taageerayaal waxunbay gufeenayeen oo marka iyaga laftooda laakiin dabyar ma aanay shidaynin marka dhinaca aad ka eegto isku mid maan ahayn ninna wuxuu waxaa u muuqata aqalkii caddaa oo wax alla wuxuu dhigayo qofna aqalka cad baa u muuqda oo wax alla wixii karti iyo culays uu gelinayay kuwanna way ogyihiin in markan ay gufaysun yihiin marka dhinaca masabka markaad ka eegto way kala duwanaayeen laakiin waxaan isleeyahay labadani aad iyo aad bay u wanaagsaneen iyaguna oo yacni ma ah ka dhicin labada madaxweynenimada u tartamaya madaxan aan ku hayno maxamedow afar sano kadib waad arki doontaa iyadoo midkood uu madaxweynenimo u tartami doono experienska iyo khibradda ay soo yeesheenna ay wax badan ay ka caawini doonto haddaanu imaado yaa badiya xalay waxaan odhan lahaa barbardhac bay ahaayeen sababta aan u leeyahay barbardhacna waxa weeyaan ninka la yidhahdo j d vanis hadal helistiisa iyo qiimaha looyarnimada ay bartay ayuu wax ku goostay kan kalena dalaa'il ku hayay iyo arrimaha laga hadlayay oo isaga dhinaciisa aad mooday in uu aada ugu soo diyaargaroobay ayuu aada ugu soo bandhigay marka barbardhac baa siiyey
waayahay kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yabrow oo iga warramayey doodii xalay ka dhacday magaalada new york ee dhex martay labada tartame ee u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha haddaan u yaro baydhno
adrigaadiga taalkama suushide waan ku sahalay ku
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey inana soo jeedinaya wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo aynu maanta uga hadlayno shaqola'aanta haraysay dhallinyarada soomaaliyeed iyo qaabka ugu habboon ee shaqo abuur loogu samayn karo sida aynu ogsoonnahay dhallinyarada soomaaliyeed oo bulshada qayb ahaan ka ah boqolkiiba shan iyo toddobaatan intooda badanna ah kuwo soo dhammaystay heerarka kala duwan ee waxbarashada ayaa waxaa jirta inay wajahayaan shaqola'aan sannadihii ugu dambeeyey sababo badan oo isbiirsaday awgeed ku timid haddaba maxaa lagu qiyaasi karaa heerka shaqola'aaneed ee dhallinta la soo gudboonaaday waxaan su-aashaasi hor dhigay doctor shaafici shariif maxamed oo ah guddoomiyaha ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed dabcan tirada shaqo la-aanta ka jirto soomaaliya guud ahaan ama magaalooyinka waaweyn ee caasimadda iyo maamul goboleedyada xaqiiqii ma jirto statistics ama xog rasmi ah oo dowladda soomaaliya ama hay-adaha ku shaqada leh maxaala statistics ay soo bandhigeen waxaase laisla ogol yahay in shaqo la-aanta soomaaliya gaar ahaan dhalinyarada ay aada u badan tahay oo inka badan boqolkiiba toddobaatan ayaa lagu qiyaasaa si gaar ah dhalinyarada ku jiro xilligii shaqada ama xilligii waxsoo saarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii xilka loo doortay maalmo kadib kulan uu la yeeshay qaybo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed waxa uu ka sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhallinyarada oo ay shaqo abuur iyo dhiirigelinba u samayn doonto ballanqaadkii madaxweynaha ee xilligaasi maxaa ka hirgelay maxaase dhiman waa kan cumar cabdiraxmaan macow oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud bilowgii markuu kursiga dib ugu soo laabtay wuxuu tilmaamay in dowladiisu ay u taagan tahay in ay yareyso shaqola-aanta dalka jirta gaar ahaan tan dhallinyarada soomaaliyeed haysato wuxuuna tilmaamay in dowladiisu yani yareyn doonto fakhriga iyo maxaa layihaha shaqo la-aanta waa sax dowladdu wax badanee maxaa layidhaahdaa qabatay oo karaankeeda ku filan maadaama ay duruufo badan iyaduna la daalaadhacayso oo ay ugu wacan tahay inay maxaa layihahda ku tiirsan tahay kaalmo caalami ah in aysan infrastructureka dalka maaragtay dib u habeen ama aysan dhisneen in dalku maxaa layihahda dagaal uu ku jiro oo khawaarij lala dirirayo haddana sidaas ay tahay waxaa ogsoon tahay in maxaa layihahda dhalinyaro soomaaliyeed loo qaatay macalimiin oo tiradoodu gaarayso saddex kun saddex kun oo kalena hadda broseskeeda uu socdo in sidoo kale beega dowladdu ay galeen maxaa layidhaahdaa wax ku dhow labaatan kun ama maxaa layihahdaa la egba labaatan kun oo dhalinyaro soomaaliyeed oo ciidamo ah shan kun oo ciidamo eritrea laga keenay iyo si si lamid ah maxaa layidhahda shan iyo toban kun oo gadaal laga soo tababaray marka dowladdu karaankeeda way dadaashay marka waana jirtaa shaqo abuur inay samaysay jawaabta guddoomiyaha dhallinyarada gobolka uu ka bixiyey ballanqaadkii madaxweynaha waxaa mid ka duwan qaba cabdifataax ibraahim casharo oo ka tirsan dhallinta magaalada muqdisho wallaahi waxaan isleeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud maalmihii ugu horreeyey ee kalkunkiisan cusub ee hadda dalku uu hogaaminayo dhalinyaro soomaaliyeed waa uu la kulmay ballanqaadkaas aad sheegtayna waa uu sameeyey laakiin waxaad moodaanayoo dhaqan guud oo madaxda afrikaanta inta badan ay ka mideysan yihiina jiro kaasoo ku saabsan markay madaxda xukunka ku cusub yihiin waxa ay kuu sheegayaan iyo waxa realitiga ah ee dhabta la wajihi doono aada bay u kala duwan tahay madaxweynaha kulankaaseta dhalinyaro soomaaliyeed oo la yeeshay dhiirigelin xoog badan oo u sameeyey rajo badanna waa laga qabay laakiin hadda waxaad moodaa wax isbedel ah oo xukuumaddu sameysay ballanqaadyadii madaxweynahana ka fulay oo ilaa ay hadda la taaban karo ma jirto doctor axmed daahir shaafi waa aqoon-yahan bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana uu v o a u sheegay inay caqabado badani ku horgudban yihiin dhallinyaradu inay shaqo helaan
hortaagan dhalinyarada soomaaliyeed aada bay u badan tahay caqabada amniga kow ka ah oo walaalka soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed ayna si nabad ah oo degan ayna marna u fikiri karin bil walba ama maalin walba waxaa la arkaa tobanaan dhalinyaro ah soomaaliyeed ama boqol ayaa ku naafowda ama ku dhimata maxay ahayday ama maxay ahayday lagu waayaa dalka soomaaliya gudaheeda marka masalada amnigu waa caqabad aada u weyn masalada wixii yaraa la haystay in la masuqmaasuqayo oo garibeeshin iyo qabyaalad iyo waan ku garanhayaa iyo maxay ahayday aan si furan aan wixii loo qaybinhayninna waa caqabad taagan oo niyad jab fara badan keenaysa caqabada dadkan dibadda ka iman haya inaan muwaadinkii soomaaliya isagoo dalkiisii joogo luuqadiisii hooyo uuna ku shaqaynhaynin oo luuqado kale gaar ahaan luuqadda ingiliishku ay mushkilad ku haysa dalka si guud ahaan isagoo ardaygii soomaaliyeed uuna luuqadda ingiliishka wax ku baranin oo markii hore jaamacaddii iyo dugsigii sare wax lagu barin buu haddana lagu qasbayaa in maxay ahayd english lagu shaqeeyo taas waxay keentay marka dad fara badan oo dibadda ka yimid in ay dhalinyaradii shaqadii ay ka helaanba iyaduna ka mid tahay dhallinyarada waxbaratay ayaa inta badan aan jeclayn inay qabtaan shaqooyinka hoose waxaanay taa beddelkeeda ku hamiyaan shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn haddaba maxaa u sababa in dhalintu ay ka faanaan shaqooyinka hoose abuukar shuute xuseen waxa uu ka mid yahay madaxda ururada dhallinyarada ee muqdisho qofka dhallinyarada ah sidiisu mustawo iyo xeerar buu leeyahay waxbarashadan qofku markuu waxbartana heerkiisii iyo mustawihiisii uu sii koromaraya marka qofkan markuu waxbaranayay markuu waxbarto hamiga iyo mustawihiisii wuu sii saromarayaa marka qof bajular haysto ama master degree haysto shaqa levelkiisa aada uga hooseyso oo ama xamaalanimo ay tahay inta badan inuu qabto caqabad weyn bay ku noqonaysaa taasoo caqabadaasoo labo ama ilaa dhowr meelood ay ka imaanayso kow mustawihiisoo diidaayo qof aqoonyahan u yahay inkastoo shaqa ay eeb ahayn adin mustawa ahaana u diidayso kow taaniyan bulshada uu ku dhex noolyahay naftarkooda bulshada dhahayaan fiiri qofkan waxbarashuu ku jiray intaan sano wax soo baranaya nin dhano oo yani brofesoro ama macalin wa ama doctor waaye shaqa noocaas levelkaasuu qabanaya bulshadana caqabad kale waaye oo qofkan u diidayso yani ama u diidayaan inuu shaqooyin hoos u qabto dhinaca kale dhallinyarada dhaliishan in laga faano shaqooyinka hoose waxaa ka mid ah cabdifataax ibraahim casharo dhalinyarada soomaaliyeed waxaad moodaa inta badan waxaa qaldan fahamka shakhsiyadeed ee qofka dhalinyarada uu leeyahay dhalinyaradii dhammaan waxay wada raadinayaan inay xafiisyada dowladda ka wada shaqeeyaan waxay wada raadinayaan private sectoriska meelaha ugu sare inay ka wada shaqeeyaan waxaadna moodaa dalka inta u shaqeyn karta dowladnimada way kooban tahay marka dhalinyarada ayaga waxaa laga rabaa inay xirfado ee la imaadaan halkaasna door kalea ka maqan oo dowladdu lahayd doorkaasoo ah in wacyigelin bulsho la sameeyo dadkiina waxaysan faham fiican dhallinyarada hadda ka haysanin in shaqa abuurka inay helaan inay ka muhiimsan tahay inay xafiisyada dowladda dhammaantood ay u wada shaqeeyaan doctor shaafi ayaa barnaamijka dhallinyarada u sheegay inay jiraan dhallin badan oo iyagu la yimid hal abuur ay shaqa abuur ku samaysteen kuwaas oo hindisahoodu uu guulaystay iyadoo dhinaca kalena ay jiraan kuwa ku niyad jabay afkaaraha hal abuurkooda oo shaqayn waayey waxaana sidoo kale uu hoosta ka xariiqay qaabka ay dhallinyaradu dhexdooda isku saacidi karaan mashaariicda ugu badan ee dalka ka jira gaar ahaan mashaariicda yaryarka ah intooda badan waxaa gacanta ku haya dhallinyarada soomaaliyeed si guud ahaan ganacsiga soomaaliyeed oo la dhaho soomaalidu ganacsiga aad bay ugu fiican tahay suuqaqa markaad tagto dhalinyarada soomaaliyeed baa ugu badan kafteeriyada iyo meelaha lagu caweeya dhalinyarada soomaaliyeed baa activitidaas iyo caqligaas keenay oo isku dubariday marka dhalinyarada soomaaliyeed mashaariic fara badan bay ku guulaysteen gaar ahaan dadkii dibadda ka yimid mashaariic aad u fara badan bay sameeyeen kuwa intaa ku guulaystay waxaa mar walba ka badan kuwa shaqa la-aanta ah mashruuci hadday haystaanna fikrad hadday haystaanna hantibay u baahan yaho hantidii ay ku dhaqaajin lahaayeen bay laayihiin qaarkoodna fikradiiba ma hayaan oo waxay u baahan yihiin talabixin oo asal dee caalamka hadda waxaa la gaaray dhalinyaradu waxay leeyihiin hay-ado ka fikira oo wacyigeliya oo qorshooyin u sameeya oo ruux waliba wuxuu ku fiican yahay horey baa loosii fiiriyaa waa lala garab istaagaa meeluu lacag ka qaadan karu helaya wixii marka dhalinyarada soomaaliyeed ma haysato dee xaaladda dowladoodii say u burburtay dowladan hadda jirtaan kuma fillo oo cagaheedii si rasmiya mayna isugu taagin oo xilli ay iyadu wax garab istaagto inayna gaadhin bay ila tahay sidaa darteed waxaan qabaa oon ku gabagabeynayaa dhalinyarada soomaaliyeed kol hadday boqolkiiba siddeetan dalkan ka yihiin dalkan inay iyaku u tashadaan baa loo baahanya cabdikaafi makaraan oo ah guddoomiyihii hore dhallinyarada gobolka ayaa dhankiisa ka warbixiyey qaabka dhallinyarada hal abuurkooda najaxay ay u caawimi karaan dhallinta kale ee dhigooda ah dhallinyarada waxay isku caawin karaan iyagoo dhexdooda iyadoo loo maraayo isdhiirigelin iyo wadaagidda fursado shaqo sidoo kale ururada dhallinyarada iyo barnaamijyada ganacsi wadaagga ah mentorship program ayaa wax weyn ka qaban kara sidii dhallinyarada isku caawinayso una yeelan lahaayeen ganacsiyo iyo xirfado ay u wada abuuraan fursado shaqo oo cusub tusaale ahaan dhallinyarada hal abuurka leh oo shaqo ka sameeyey ganacsiyada ooleenka ah iyo farsamada gacanta aqoon-yahanada qaar ayaa aaminsan in dhallinta soomaaliyeed ay ku yar tahay barashada la xiriirta xirfadaha lagu shaqaysan karo oo ay ugu horeyso farsamada gacanta qaybaheeda kala duwan taas oo badankeedana ay muuqato in boosaskaasi ay buuxinayaan shaqaale ka yimaada waddamada deriska oo aqoon u leh farsamada gacanta sida uu ku doodayo doctor shaafici shariif maxamed xasan waa runta oo waxaa nagu yar farsamada gacanta dadka wax ka qabto haddii ahaan laheyd farsamooyinka makiinadaha ama korontada maxaa laha harqaanka wax kasta oo gacanta laga qabto taasaana waxaa u sababa marka aa fiiriso hadda soomaaliya inay usoo shaqo tagaan wadamada deriska dadka socdo sida kenya uganda iyo xataa etoobiya dadka imaado oo farsamo yaqaana ah inay wadankan usoo shaqo tagaan iyadoo aan ka cabanayna shaqo la-aan inay jirto taasna ay u sabab tahay in ay dhalinyarada soomaaliyeed xiriiro farsamada gacanta la xiriiro shariif maxamuud sahal oo ka mid a dhallinyarada shaqola-aantu hayso ayaa sheegay inay lama huraan tahay in madaxda sare ee dowladda ay qorshahooda ku darsadaan sidii dhallinyarada oo ugu badan qaybaha bulshada ay shaqo abuur ugu samayn lahaayeen taasoo uu tilmaamay inay ka mid tahay waajibaadkooda maadaama ay dalka u dhaarteen runtii dalkan soomaaliyeed ama dalkan soomaaliya aan ku noolnahay waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha soomaaliya runtii oo looga baahanya inuu dhalinyarada fursado shaqo siiyo madaxweynuhu kambeynkiisa iyo howlihiisa uu ku jira waxau aad ugu celcelinayay ama mar kastaba ku celceliyaa dhalinyaradu ayagaa dalka iska leh ayagay tahay inay difaacaan ku maaragtay noolaadaan fursadana ay ka dhexelaan marka dhalinyarada in fursado loo abuuraahi runtii waa fursad weyn oo runtii dabooleysa baahiyo badan oo qoysas badan dabooleysa baahiyo badan oo dhalinyaro badan oo tahriibi lahayd dabooleysa baahiyo badan oo dhalinyaro argagixisada ku biiri lahayd ama ku jirto kasoo baxday dabooleysa waay ugu dambeyntii ka qaybgalayaasha barnaamijka dhallinyarada qaarkood ayaa soo jeediyey talooyinka ugu muhiimsan ee ay u arkaan in lagu yarayn karo dhallinyarada shaqola-aantu hayso waxaan qabaa ugu horeysta waxa la haysto ee yar ee dowladdu gacanta ku hayso resourceka waa inay si cadaalada dhallinyada soomaaliya ay u gaadho oo ruux walba aqoontiisa iyo activitidiisa uu ku shaqato waxa la hayana dadkii la gaadhsiiyo oo maalan wasiirkii hadduu nin yahay xildhibaankiina isla isaga yahay ninkii qandaraaska degmadaa qaadanna uu isaga yahay waxay ka dhigan tahay intaas oo qof oo soomaali ah wixii gaadhi lahaa waa hal nin haystaa marka dowladdu arrintaas waa in ay waana wax dee dowladihii soomaaliya soo maray intoodii badnidoo dhan ka jiray marka arrintaa waa in xal loo helo waxaan ku talinayaa dabcan dhalinyarada soomaaliyeedna aan rabaa inaan halkan baaq uga jeediya guud ahaantooda iyo gaar ahaan dhalinyarada ku dhaqan gobolka banaadir oo aan guddoomiyahoodu ahay si shaqo la-aanta jirtaahi ay u yaraato fursadaha shaqo helistuna ay u ballaartaan dalkana maxaa la yidhaahdaa maalgashi iyo mataqaana mashaariic badan oo waaweyn oo dhalinyaro badan shaqa la-aanta haysata maxaa layidhaha ay uga kaaftoomi lahaayeen inay shaqo helaan u suuragelin lahayd looga fuliyo inay dowladda federaalk soomaaliya ay gacan ku siiyaan xasilinta dalka iyo la dagaalanka khawaarijta iyo soo celinta nabadda si guud ahaan dalka isugu furmo si xasiloonidii nabaddii barwaaqadii usoo noqoto si waxsoo saarkii u bato si dakhliga gudaha ee dowladda usoo xarado u bato si dowladdu shaqo abuur ballaaran ay u sameyso si mashaariic iyo mataqaanaa warshadihii iyo fursaro jarkii dib ugu soo nooleyso saas daraaddeed dhalinyarada waxaa leeyahay waxaa idin leeyahay maanta shaqo la-aanta jirta waxa looga bixi kara keliya waa dalkii oo nabad ah waa dalkii oo cadowga waarinta ay dowladda gacanta ku haysa ka adkaato aniga taladeeda labaan u kala qaadaa mid dowladda soomaaliyan u jeedina oo hogaamiyo madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud madaxweynehuna siibaad yeelatay waddankaaneeto laba jeer aad ku hogaamiso waddankaaneeto boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhalinyaro waaye ayaga saa u kasbatida waxay ku xirnaan doontaa ammaantaada dambe marka madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa anigoo afka dhalinyarada soomaaliyeed ku hadlaya inaad dib loo soo celiyo xarumihii xirfadaha lagu baran jiray si dhalinyarada soomaaliya xirfadooda kor loogu qaado sidoo kale shirkadaha bareefadka ah ee dalka ka howlgalanaya ayagana waxaan leeyahay door muhiima ka qaata in dhalinyarada soomaaliya shaqa abuur fiican loo sameeyo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada tan iyo intaynu mar kale ku kulmi doonno barnaamijka dhallinyarada haddii allaha awoodi lahi ogolaado waa xasan kaafi qoyste oo idinku sagootinaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad buu mahadsan yahay waa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi dhallinyarada inala socotiinayey booliiska dalalka sweden iyo denmark ayaa sheegay inay baadhayaan toogasho iyo qaraxyo xalay laga maqlay meelo u dhow safaaradaha israel ay ku leeyihiin ee ku yaala magaalooyinka stockholm iyo copenhagen warbixin ay qortay wakaaladda wararka e f p waxaa inoo soo koobayay wariyaha v o eda axmed cali sheekh booliska dalalka sweden iyo denmark ayaa sheegay in ay baarayaan toogasho iyo qaraxyo xalay laga maqlay meelo u dhow safaaradaha israa'il ay ku leedahay stockholm iyo copenhagen dalka denmark laba qarax ayaa xalay laga soo sheegay meel u dhow safaaradda israa'il ee caasimadda copenhagen sida uu saaka saxaafadda u sheegay afhayeenka booliska denmark jacob hanson dalka sweden booliska ayaa xaqiijiyey in safaaradda israa'il ee stockholm lala beegsaday toogasho habeenkii talaadada ka hor lixdii maqribnimo lama soo sheegin cid wax ku noqotay labada dhacdo weli ma sheegi karno haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxyada iyo safaaradda israa'il waxaa sidaas yiri afhayeenka booliska denmark hansen subaxnimadii hore aagga safaaradda ee copenhagen ayaa la xiray waxaana goobta ka shaqeynaya saraakiil boolis ah sida uu sheegay wariye ka tirsan a f b hay-adda sirdoonka denmark ee b e t ayaa sheegtay inay si dhow ula socdaan xaaladda ayna ka caawinayaan booliska baaritaankooda waxaa sidoo kale wadahadal kula jirnaa safaaradda israa'il oo ku saabsan amniga waxaa si joogto ah u qiimeyneynaa baaxadda tallaabooyinka amniga ee horey loo fuliyey ee la xidhiidha dhowr goobood oo kuwa yahuudda ah waxaa sidaas bayaan ay u dirtay wakaaladda wararka a f b ku tiri hay-adda p e t danjiraha israel ee denmark david akof ayaa barta x ku soo qoray inuu aada uga naxay falkan xun ee ka dhacay meel u dhow safaaradda sida uu hadalka u dhigay booliska copenhagen ayaa goordha ma shaaciyey in ay xireen saddex qof oo lala xiriirinayo labada qarax ee ka dhacay caasimadda denmark laba nin ayaa tareen laga soo qabtay xarunta dhexe ee tareenada ee copenhagen waxaa intaas dheer in subaxnimadii hore aan nin ka soo qabanay meel kale oo ka tirsan caasimadda ayuu boolisku ku sheegay qoraal uu soo dhigay barta ex dhinaca swedena booliska ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xogta ay muujinayso in dhismaha safaaradda israa'il ay rasaas ku dhacday waxaan sameynay baaritaano muujinaya toogasho ka dhacday safaaradda israa'il balse ma dooneyno in aan si dhab ah u shaacinno waxa lagu ogaaday baaritaanka maadaama uu weli socdo waxaa sidaas bayaan ay u dirtay a f b ku tiri afhayeenka booliska stockholm rebecca landberg landberg ayaa intaas ku dartay inaysan jirin cid wax ku noqotay waxaana la furay baaritaan ku saabsan faldembiyeedka culus ee hubka halisgelinta dadka leh iyo hanjabaado sharci darro ah sida ay sheegtay boolisku ma aysan xirin cidna laakiin landberg waxa ay sheegtay inay aagga si aadaha isha ugu hayeen kaamirooyinka islamarkaana boolisku ay ka ururiyeen walxo hadda la falanqeynayo dhacdooyinkan ayaa kusoo beegmay iyadoo xiisada ka taagan bariga dhexe ee cirka iskusii shareerayso kadib markii iiraan ay xalay gantaalo badan ku garaacday israa'il halka israa'ilna ay wacad ku martay in iiraan ay mari doonto cawaaqibka weerarka tan iyo markii uu qarxay dagaalka israa'il iyo xamaas bishii oktoobar dhowr dhacdo oo sida muuqata lagu beegsanayo danaha israa'il ee sweden ayaa lasoo wariyey bishii febraayo booliska ayaa bamgacmeed ka helay barxadda dhismaha safaaradda israa'il kaasi oo safiirku uu sheegay inuu ahaa iskuday weerar bartamihii mey rasaas ayaa laga maqlay bannaanka safaaradda israa'il taasi oo keentay in dalka uu sare u qaado tallaabooyinka ammaan ee danaha israa'il iyo hay-adaha bulshada yahuudda hay-adda sirdoonka ee dalka sweden ee la yidhaahdo sabo ayaa sheegtay dabayaaqadii may in iiraan ay shaqaalaysiisay xubno ka tirsan burcadda sweden si ay u geystaan falal xun oo ka dhan ah israa'il iyo danaha kale ee sweden sheegashadaas oo iiraan ay beenisay dalkan ku yaalla waqooyiga yurub ayaa sidoo kale sheegay in ay kordheen dembiyada naceybka ee ka dhanka ah yahuudda tanii markii uu dagaalka khaza bilowday horaantii juun booliska ayaa sheegay in ay aalad la tuunsan yahay inay tahay walxaha qarxa ka heleen banaanka xafiisyada shirkadda teknolojiyadda militariga israel ee elbeit system oo caan ku ah inay soo saarto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn xafiisyadaas uu ku yaala magaalada gothenburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn sweden
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha v o eda axmed cali sheekh oo noo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka e f b weli waxaad la socotaan v o a washington ururka caalamiga ee socdaalka ee i o m ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo afartan qof ay dhinteen qaar kalena la baadigoobayo kadib markii laba doonyood oo dadka haribeelaha ay saarnaayeen ay ku degeen xeebaha dalka jibuuti warbixin ay qortay isla e f b waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray musiibada oo ka dhacday badda cas ee ku taalla bariga afrika ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee ka dhacda marinka halista ah ee loogu yeero jidka bari ee muhaajiriinta ka imanaya afrika doonyahaasi ayaa sida uu sheegay ururka i o m waxa ay ka soo baxeen dalka yemen waxaana saaraa saddex boqol iyo toban qof ilaalada xeebaha ee jabuuti ayaa sheegay in masiibadani ay ka dhacday meel boqol iyo konton mitir u jirta xeebta ku dhow waqooyiga galbeed ee gobolka khoorangar ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa waxa uu sheegay in uu jiro gurmud wadajira oo socdo kaasi oo bilowday saacadii hore ee isniintii oo ay taageerayaan ciidamada badda ee faransiiska iyadoo tirada muhaajiriinta ah ee lasoo badbaadiyana uu ku sheegay boqol iyo shan iyo toban qof waxaa naga go-an in aan helo dadka maqan iyo inaan hubinno ammaanka kuwa badbaaday ayaa ururku uu ku yidhi hadal uu soo dhigay baraha bulshada ee x sannad kasta tobannaan kun oo muhaajiriina ayaa waxaay ku dhiiradaan inay maraan marinka bari ee geeska afrika iyagu oo doonayaa inay ka tagaan isku horimaadyada masiibooyinka dabiiciga ah iyo rajaxumada dhaqaale iyaga oo ka gudbaya badda cas una sii jeeda gacanka qaniga ku-a saliidda muhaajiriin badan ayaa isku dayaya in ay gaaraan sacuudiga iyo waddamo kaleeto oo khaliijka carabta ah halkaasi oo ay ka heli karaan shaqooyin muhaajiriinta gaara yemen ayaa inta badan waxa ay la kulmaan khatar maadaama dalkaasi oo ah kan ugu saboolsan jasiiradda carabta uu dagaal sokeeye hareeyey muddo ku dhow toban sano afar iyo labaatan qof ayaa ku dhintay bishii abril markii dooni ay la socdeen ugu yaraan toddobaatan iyo toddoba muhaajiriina oo ay ku jiraan caruur ay ku degtay meel u dhow magaalada obokh ee jibuuti waa shilkii labaad ee badeed oo dhimasho iyo dhaawac dhaliyey laba toddobaad gudahood oo ka dhacay meel ka baxsan dalkaasi jabuuti taasoo muujinaysa koror xooggan oo ku yimid tirada dadka ka soo laabanaya yemen ee ku wajahan geeska afrika bishii agost ayaa ugu yaraan saddex iyo toban qof ay ku dhinteen markii dooni ay saaraayeen ay ku degtay xeebta degmada tecs ee dalkaasi yemen ururka i o m ayaa ku tilmaamay marinka bari mid ka mid ah marinnada socdaalka ugu mashquulka badan oo ugu adag uguna khatarta badan dunida qaar badan oo ka mid ah tahriibayaasha gaara dalka yemen ayaa isugu jira etoobiyaan iyo tiro yar oo soomaaliya sida uu sheegay ururka i o m
aad iyo aad buu mahadsanya ibraahim xasan daanduure oona la socodsiinaya warbixintii ay a f b ka qortay dhibaatada ka dhacday xeebaha dalka jabuuti ee dadku ay ku qaraaqmeen welina waxaad la socotaan v o a washington haatanna dhinacii heesaha
alafkooda qoyskanbado ceeshlayigu ka daro cusub iyo dhulbaadla cagahaaga dhiga isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo ilmi baan ku barilaa ilmi baan ku bari lahaa caashaquu kow yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo ilmi baan ku bari lahaa caashaquu kow yahay ilmi baan ku bari lahaa caashaquu kow yahay ma ciyaaraye dhugo sidaadiiba culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin leyd siday cajabinleyma ciyaaraya dhugo sidaadiigu colustiyo ina wada cawaynaa siday cajabinley jigaaga ceeliyo cadho kuma abuure adalaad ka cabatana caway kuma idhaahdeen wejigaaga ceeliyo cadho kuma abuure adalaad ka cabatana caway kuma idhaahdeen talomanacanade caqligaagu keeno talomaanacanade caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankee kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankee talomaanacanade caqligaagu keeno talomaanacanade caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankee kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankee ina wada cawaynaa siday cajabinley
heestaasi ayaa u dambaysay barnaamijkaygii caawa waa idaacaddii caawa iyo dunida intaynu mar kale dib u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi ayaa dhammaan saaxiibadda v o idinkaga tegaya sidaas iyo habeen wanaagsan
caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankee kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankee